warkii caalamka ayaad dhegaysateen halka aad kala socoteenna waa v o a washington subax wanaagsan dhegaystayaal ku dhowaad dhowr toddobaad oo ay fadhiyeen xeerbeegti eegeysa dacwad dil ah oo lagu soo oogay maxamed nuur oo horey uga tirsanaa booliska magaalada minneabolis ee gobolka minnesota ee dalkan maraykanka ayaa waxaa xeerbeegtidaasi ay laba dembi oo dil ah ku heleen sarkaalka eedeysan xeerbeegtida oo tiradoodu ay ahayd laba iyo toban ayaa go-aankaasi gaaray xalay warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa magaalada minneabolis ka soo diray waryaheena maxamuud mascade goor dambe oo shalay ahayd ayaa xeerbeegti dhagaysanaysay dacwado ka dhana maxamed nuur oo soomaali maraykan ah horena uga tirsanaa ciidanka booliiska ee magaalada minneabolis waxay go'aamiyeen inuu galay laba faldembiyeed oo ka mid ahaa saddex faldembiyeed oo ay ku soo eedeeyeen xeer elayaasha degmada hanibin ee gobolka minnesota maxamed nuur ayaa ku eedaysnaa inuu si ulakaca u dilay justina rusjek oo u dhalatay waddanka australia xilay u wacatay ciidanka booliiska minneabolis si ay u diiwaan geliso faldembiyeed ay mooday markaa inuu ka dhacayay bannaanka dambe ee gurigeeda xerbegtida go'aanka gaartay oo tiradoodu ahayd labiyo toban qof ayaa lixina waxay ahaayeen caddaan halka lixda kale ay ahaayeen dadka laga tirada badan yahay ee ku dhaqan waddankan maraykanka waxa ayna isku raaceen in maxamed nuur uu geystay dil aan ula kac ahayn oo derajada heerka saddexaada oo loola jeedo inuu sababay qof aan kala jeclayn nolosha qofka uu dilay iyo dil aan ulakac ahayn oo derajada heerka labaada kaasi oo laga baaqsan karay waxaana lagu waayey maxamed nuur dembigaah dil ulakaca oo derajada heerka labaada dembiyada lagu helay maxamed nuur ayaa ciqaabta ugu dheere uu ku mutaysan karo waxa ay tahay shan iyo labaatan sano oo xarig ah garsooraha maxkamadda hanibin ee gacanta ku haysa kiiskan ayaa waxay bisha juun ee sanadkan xugmin doontaa ciqaabta xarigga ee uu mudan doono maxamed nuur maxamed nuur ayaa habeenkii xalay ahaa isagoo jeebaysan waxaa loo dhaadhiciyey xabsiga degmada hanibin waxaana qareennadiisa laga diiday in damiin lagu sii daayo inta laga xukumayo gobolka minnesota oo la asaasay sanadkii kun sideed boqol konton iyo sideedii waa markii ugu horreysay inta la ogyahay askari ka tirsan ciidanka booliiska lagu helo dembi dila uu geystay isagoo shaqadiisa ku jira jaaliyadda soomaaliyada ee gobolka minnesota oo si dhow ula socday eedaha ka dhanka maxamed nuur iyo maxkamadayntiisaba waxay rajo weyn ka qabeen in maxamed nuur aan lagu heli doonin dembiyada lagu soo ogay sidai aan horeba dembiye loogu helin askartii isaga hortiis dilalka geystay iyagoo shaqadooda ku jira qaar ka mida jaaliyadda soomaaliyeed oo goobjoog u ahaa go'aanka xeerbeegtiga ayaa dareenkooda iiga warramay waxaana hadalka ku hormaraya khaalid maxamed oo ka tirsan hogaamiyaasha dhallinyarada soomaaliyeed ee gobolka minnesota
wallahi dareenka horta waxa waaye waa dareen isku jir ah horta marka hore qof inuu cadaalad helo aad baan u taageersanahay laakiin tan labaad oo aniga aad kay dhibisa waxa waaye maadaama qofka askariga uu madow yahay inta badan qofka cadaanka cadaalad buu helaa laakiin markuu askarigu cadaan yahay qofka madowga ee dhibanahay cadaalad ma helo taas ayaa dad badan dhibaysa oo anugu a ka mid ahay oo mataqaana aad maanta noo yaabisay sideed u aragtaa go'aanka maxkamaddu ay gaarta adigu wallahi anigu waxaan isleeyahay maxkamaddu fair trial may bixin degdeg baa meesha iiga muuqda degdegaas oo ah maxkamadihii hore aan u naqaanay inta badan waxay socon jireen lix bilood tan waxay u ekayd kees socday go'aanka lagu gaaray wax ka yar bil ay socotay bil wax leeg marka taas waxaan u malaynayaa inay maxkamaddu degdegtay oo wiilkan aan la siin trial oo fair ah
tuunka maxaa ku gelinaya maxaad ugu tuuntaa arrintaas tunka waxa ay gelinaya waxyaabaha soo bannaanka yaalee cad waxaa waaye muddo hadda maxkamadihii horeyn u naqaanay waxay socon jireen lix bilood waxay socon jireen muddo aad u dheer evidenceka bannaankaa la keeni jiray mataqaanaa wakhti baa la gelin jiray laakiin tunkan waxaa geliyey maxkamaddii oo deg deg ahayd good maxamuud cali marka waxaan arkaa kiiska yarka feer ma helin waa markii ugu horreysay oo statetka minnesota qof dembi lagu xukumo oo askari ah oo ugu horreysay magacayga waa cabdi xasan waaye waa u mahad celinayaa v o a adigana ascadda waa ku salaamayaa dareenkayga haddaan muujiya aad iyo aad baan uga niyad jabay wixii maanta aan soo arkay waxay ahayd markii koowaad aan meel saan oo kalaa tago waxa ay keenayna waxaa soomaalinimo iyo inaan markhaati ka noqdo waxa dhacaya aad baan uga niyad jabay waan ka xumahay ma u malaynayo inuu ferdhigtiganigan u dhacday si cadaalada sanadkii labada kun lix iyo tobankii ayaa gobolka minnesota waxaa askari ka tirsan ciidanka booliiska ee magaalada st paul uu dharaarca toogtay filando kastiya oo ka soo jeeda dadka madow ee maraykanka iyadoo weliba haweenay la socotay kastiya ay si toosa barta facebookga uga tabinaysay dhacdada askarigii dilka geystay jeronimo yanes oo la maxkamadeeyeyna waa lagu waayey dhammaanba eedihii lagu soo ogay maalintii shalay ee la xukumay maxamed nuur ayaa dhinaca kale waxaa ciidanka booliiska ee magaalada minneabolis ku soo biiray ibraahim maxamed jidaal oo ka tirsan soomaalida gobolka minnesota xilay jaaliyadda soomaaliyeed ee gobolku ay shaki badan gelinayaan faa'iidada ku jirta ka mid noqoshada ciidanka booliiska oo dadka qaar ay ku doodayaan inay ka mid yihiin hay-adaha dalka maraykanka ee weli cunsuriyaddu ay saamaynta ku leedahay maxamuud mascadi v o a minnesota haddaba kadib go-aankii ay gaartay xerbeegtidii eegeysa dacwaddii sarkaal maxamed nuur waxaa war-saxaafadeed soo saaray ururka booliiska soomaalida maraykanka ee magaciisa loo soo gaabiyo sapa war-saxaafadeedka ururka waxaa ugu horreyn loogu tacsiyeyey dadkii ka geeriyootay justin diamond oo ah haweeneydii u dhalatay dalka australia ee ku baxday gacanta sarkaal maxamed nuur war-saxaafadeedka waxaa lagu xusay in dhacdadani ay si weyn raad ugu yeelatay qoyska justin diamond iyo qoyska sarkaal maxamed nuur ururka sapa waxaa kaloo war-saxaafadeedkiisa ku sheegay in sidii qallabsanayd ee dacwad ogayaasha degmada henepen ay u dabagaleen sarkaal maxamed nuur ay muujinayso inay jiraan waxyaabo kale oan ahayn in cadaaladda loo adeego war-saxaafadeedka waxaa kaloo lagu yidhi in taariikh ahaan saraakiisha ka soo jeeda dadka laga tirada badan yahay ay la kulmi jireen la dhaqan ka duwan kuwa bulshada kale islamarkaana ay keenayso niyadjab in weli ay waxaasi kasii jiraan ilaa lasoo gaadho sanadkan war-saxaafadeedka ayaa lagu yidhi in ururka saapa uu ka cabsi qabo raadka daran ee arrintaasi ku yeelanayso niyadda booliiska islamarkaasna ay adkeyn doonto qaadashada saraakiil cusub oo bulshooyinka laga tirada badan yahay kasoo jeeda ugu dambayntii war-saxaafadeedka waxaa lagu yidhi in ururka saapa uu sii wadayo dhammaystirka yoolkiisa ah sidii uu is-aaminaad uga dhex dhalin lahaa bulshooyinka darisyada iyo ciidanka booliiska
mahadsanid sandheere weli waxaan ku jirnaa wararka ku saabsan xerbeegtida go-aanka ay ka gaareen askariga soomaaliga ah maxamuud nuure haddaba go-aanka xerbeegtida iyo waxyaabihii ay go-aankaasi u cuskadeen ayaan ka wareystay garyaqaan cabdiwaaxid sheekh cusmaan qalinne oo ka howlgala gobolka minnesota galabta halkan minneapolis waxaa soo baxay go-aankii laga sugayey xerbeegtida ee dacwadiisa dhegaysanaysay wuxuu ku eedeysnaa saddex dembi oo dil ah mid wuxuu ahaa dilka darajada labaad oo ah midka ugu khatarsanaa haddii lagu heli lahaana ciqaabtiisu ay ahayd afartan sano midna wuxuu ahaa dilka darajada saddexaad oo ciqaabtiisu labaatan sano ahayd midna wuxuu ahaa dil darajada saddexaad oo nooc laga laga baaqan karay ama aan udakac toosa ahayn marka labo ayaa lagu helay mid ah dilka darajada saddexaad oo ah in uu si arxandarro ah oo aanu nafta qofka uu qudha ka jiray aanu kala jeclayn uu u dilay ulakac laakiin ma ahayn iyo midkan aan sheegay saddexaad oo ah dil darajada la saddexaad ah oo darajada labaad ah oo laakiin nooca laga maarmi karay ah isku soo duub kaa labaad marka lagu daro ciqaabtiisoo toban sano ah waa ciqaab marka laisu geeyo soddon sano oo xariga keeni karta ugu badnaan soddon sano oo xarig ah soddon sano oo xariga keeni karta haddii labadooda la isku daro laakiin sida caadada ah waxaa jirta garsooraha ayaa ciqaabta ridi doona bisha juun ee soo socota toddobadeeda ayaa loo ballansan yahay intaas ka horeysa looyaradiisu waxay isku dayi doonaan in ay runtii ka doodaan taariikhda ay soo bandhigaan taariikhda maxamed nuur waxyaabaha la tixgeliya waxaa ka mid ah qofkan dembiyo hore ma soo galay hadda kahor taariikhdiisu ma ahay taariikh qof ku sifoobay inuu sharciga jebiyo haddii uu yahay qof runtii aan hore sharciga usoo jebin sidoo kale dhimashada meesha ka dhacdayna aanay ahayn mid zaa'id waxshinimo u ah sida caadiga ah garsoorayaashu waxay ka yareeyaan tirada sanadada xarigaabay ka yareeyaan qofka waxaan marka fili karaa anigu meesha tobanka sano ah inaan afar sano kusoo aruuri doonto oo lagu soo koobi karo midda labaatanka sanaana toban sano wax ka yar sideed sano ama ilaa koo iyo toban sano inta udhexaysa oo weliba waxaan filayaa ay noqon doonto waxa loo yaqaan concurrent isku mid ah inuu isla qaadan doono oo labada faldambiyeed aanay ahayn markuu afarka dhamaysta ama tobanka inuu labaatanka u gudbayo ee isku hal loo tirinayo marka isugeynta waxaan odhan karaa haddii aan khibradayda looyarnimo ku fiiriyo wakti uun toban sano ka yar ama ku dhow dhow ayay noqon doontaa inta ugu badan ee lagu xukumi doono garsooraha arrinta qaadaya ee xukunka ridi doona bisha lixaad ee soo socota toddobadeeda waa garsoore anigu aan dhowr jeer iyo watiy waktiyo kala duwan aan horteeda anigu lafteeda geysas badan kaga dooday waxa marka ay tahay qof aan uga baranay anagu looyaro ahaan cadaaladda inay ku adag tahay jajajka ama garsoorayaasha aan adagna lagu tiriyo laakiin waa qof feer ah oo cadaaladda si fiican u qaada weeyey marka weynadaas jajka ah waxaan ka sugaynaa inay runtii tixgelin weyn siiso ayaa laga filayaa mudnaana siiso taariikhda maxamed nuur marka ay siiso haysto mudnaanta u leeyahy waa garta marka xeerbeegtida dhegaysatay dacwada maxamed nuur tiradooda intee ayay la ekayd sir ahaanna ma ku jireen wax soomaali ah ama afrikaan ah xeerbeegtidu waxay ahay ahaayeen lix iyo toban baag guud ahaan lasoo xulay ugu dambayntii labiyo toban baag go-aankase gaaray afarta kale waxay ahaayeen afar qof oo haddii loo loo baahdo la isticmaali lahaa marka labiyo toban qof bay ahaayeen labiyo tobankaa qof lix ka mid iyo waxay ahaayeen midabkoodu caddaan oo dadkan caddaankaaba yaanisir ahaan christianka loo yaqaan lixda kalena waxaa lagu tilmaamay inay ahaayeen dadka ama aqaliyaadka ama kasoo jeeda dadka midabyada kale sida eshiyaanka waxaa la sheegay ugu yaraan laba ka midi inay philibiin asalkoodu ahaayeen mid waxaa la sheegay inay asalkeedu dalka bakistan u dhalatay ruux kale waxaa la sheegay asalkiisa hore inuu kasoo jeedo dalka ethoobiya marka waxaad moodaysaa labiyo tobanka qof inay runtii ka turjumayeen bulshada minneapolis ku dhaqan oo ah magaalo ay ku dhaqan yihiin dadyow kala midab iyo af iyo isir iyo diin duwan ay yihiin marka lama odhan karo waxay ahaayeen xeerbeegti cunsuriyad ama caddaan loo ururiyey waxay ahaayeen xeerbeegti runtii kala midabyo duwan ayay ahaayeen waaya marka ha bisha juun marka la gaaro sida aad sheegtay oo uu qaadiga maxkamadda go-aanka uu soo saari doono haddii ay dhacdo in sanado lagu xukumay inta ay noqotaba ma leeyahay wax racfaan ah racfaan ma qaadan karaa
sideedaba waxaa runtii waddankan maraykanka sharcigiisa aad iyo aad loo tixgeliyaa go-aanka ka soo baxa xeerbeegtida waa ay kala duwan yihiin go-aanka hal garsoore qaato iyo go-aanka xeerbeegtidu qaadato xeerbeegtidu waa labiyo tobankaas qof oo mid ka mid ihi haddii uu diidi lahaa hadda ama ra'yigiisu ka duwanaan lahaa xukunka dhan waxba kama jiraan buu noqon lahaa marka mar haddii labiyo toban qof oo isaga la la la asaag ah sida soomaalidu sheegto oo macnaha magaaladan deganaa areadan haddii labiyo tobankaas qof ay sidaa isla garteen aad iyo aad bay u adag tahay in rafcaan laga qaato rafcaanku wuu u furan yahay qofka rafcaanku wuxuu eegaa garsooruhu qalad ma sameeyey cadaaladdarra meesha ma ka dhacday ma loo ogolaan waayey xaq uu lahaa maxamed nuur in la duudsiiyey ma dhacday intii uu ku jiray dacwadan iyo oogitaankeedu socday iyo dhegaysigeedu taasaa laga fiiriyaa maxamed nuur laba looyar oo aada iyo aad u khibrad badan buu watay waxaana la filayay inay dad ahaayeen u fayajigan inay xuquuqdiisa ilaaliyaan marka weli ma ogi waxay go-aankoodu noqon doono laakiin way ku adkaan bay ila tahay inay rafcaan ka qaataan kaasina waxa uu ahaa garyaqaan cabdiwaaxid sheekh cusmaan qalinle oo isagoo ku sugan gobolka minnesota goor dhaweyd khadka telefoonka iigu warramay